bismillahi raxmaan iraxiim howlan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maydalana dhammaan muslimiinta meelkasiyo rogaan ramadaan kariim tankala may bay arag lahayay may baan mahad nagay daadiyaasha barnaamijka oo runtii kaalin weyn ku jeesidan iniyo tartanseen dhammaan xaafado magaalada baydhabo saasoo kalon inuu mayba kumid ana tartamayaasha xaafada magaalada ka tartansiyahay mayba hadha waa waa beri e mayba ciidanka farax fiinan iyoon habandhigna tartan oo xiise leh islamarkaasayna ixtiraam ku muuqata mira taasoo kale ku absidaane walaladan waa beri'e inyoona anshaxnay la ilaaliyaan taasoo kale mayba ku udurdaardaane haddii lacalla wal ilada hoyta in idaayadana maagnayana aan ku udurdaarna ku raalla nagata maasha allah markaas maybaa dhawaana taageerayaasha haasta e ciidan maasitiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay ciidan mahadsantiin waa beri iyo xaabare teleefonada raadiyaalka isin idaacadda kula darartan bilis olsin codsadaane antimayl araay isku gaabidan wakhtiga isin dhiniga istuudiyaha la hadalaasan hoo ilaahay raalla ka nagada teleefon nambarka hoobwal tabasha isin dareentan haweere kortan wali waaye shan konton iyo todoba tomiyo todoba labaatan lamada xaafadooda la hadalahay hooba guddiga waltabasho ay ku dareentan amaba jawaab isin biideen saxan aragtan oo guddigana qaab kale insheega si inta barnaamijka dareere omanxaleyna walaay tabasho ee la hadala teleefon nambarka ee werlihaal shan konton iyo todoba toban iyo todoba labaatan oo galanta ka haya agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shaciib lambada xaafadood xaafad ka soo lixaqan waalida doonteed toddoba su-aal wadarta guud ee su-aalana uu ka walanagi doonaan toban afar su-aalood insha allah maadaama abwaanweer uu qabsaday warqada ee waran weli ka dahafran su-aalanka horeyta haabare ee halo haabare haabare ee dhiga fura su-aalo koowaad ee tartanka uu ka waana su-aal diini e yaan dhiyaasa satan sheeg suuradda ka dhammaadaasa dhammaan aayadoosha xarafka siin marlamaasinka nogoy haabare ee waa su-aal diini e sheeg suuradda ka dhammaadaasa dhammaan aayadooshe xarafka siin mar saddexaad sheeg suuradda ka dhammaadaasa dhammaan aayadooshe xarafka siin jawaabtaasin kula jira insha allah halo haabale jawaabta
bismillahi araxmaan iraxiim haddii naadna tartamayaasha deegaanka haabare ee su-aalaas jawaabtay haddii na isku dayin meedan aan ku doonto insha allah suuratu nnaas kama bira binnaas kanag
haddiina kanaga suuratu nnaas kama bira binnaas sax iyo qalad dalmar
su-aali koowaad ee diiniga hayta ee la weydiiyey aafada deegaanka haabare ee deegaanka haabare ee jawaabtiyo biyen saxwi
lama dhibcood haabara lama dhibcood awalan bismillah bilaw barakada waa la dhahay lamadu aan isku leh adeeryaasi
halo waa beri
radio warsan waa berin diyaar garooba su-aali lamaad oo diini e wali bandhiyaase satan sheeg inta maalmood usuroogi rasuulka magaalada dhaa'if mar lamaad sheeg inta maalmood usuroogi rasuulka magaalada daa'if mar saddexaad waa beri ee dhiga fura su-aali lamaad oo diini ah walin dhiyaase satan sheeg inta maalmood usuroogi rasuulka magaalada daa'if jawaabta sin ku rajeyaan insha allah halo waa beri
radio warsan jawaabta
bismillahi raxmaan iraxiim allahuma wafiqnaa su-aalatay jawaabtii haddii iskudaynu noo e tartamayaasha caafada waa beri wayba rogay rasuulka sala allahu calayhi wasalam tuma maalmood kanag
rasuulka sal allahu alayhi wasalam wayba roogayay magaalo baayita tuma maalmooda roogay sax iyo qaalad dalmar
jawaabtii iyo biyen xaafadda waa beri ee weliba waa yeelatoo sax lama dhibco اوكي وبري عقولي وابي لاوتي وابي.
لما دفعون ووين وكيلوين في سيدة مرحبا هل دفع وحاي وحان الين دقيس في اللفام هرتيلا هل دفع وحاي وكديوا انكم امنين واكي وصارت ريحة لكتوريتا قعدت لو تاعي وبالوف تايلر اوكي hallow haabare helo radio warsan haabare su-aali saddexaad ee tartanka uu kan diyaar garooba dhiniil kala nagdaase su-aali koowaad oo biolojiye dhiga fura walindhiyaase satan sheeg sagaalka faylam oo usileeyey boqortooyada xayawaanada ama animal kingdom mar labaad sheeg sagaalka faylam oo usileeyey boqortooyada xayawaanada ama animal kingdom mar saddexaad habra ee su-aalo koowaad oo biology ah sheeg sagaalka faylam oo u sileeyey boqortooyada xayawaanada ama animal kingdom jawaabta siin ku rajeen insha allah hallow habare
helo radio warsan jawaabta
yaasha deegaanka xaabare ee su-aalaad jaabtay haddiina si deynada midhab naga doonta insha allah moloska borifera fi nigeria balaha fi hermenisis nematoda anelida Art- arthropoda ethinodermata and cordata
jawaabta shashaldhig waana kanag
haddii aan iska de haddii aan iska deeyin su-aalaad jawaabta meel baan ugu doontaa insha allah kow molaska labo borifera sede sinidaria afar balatihelmanitis shan ne- nematoda li enelida todoba arthropoda siyeed ecnodermata ancordata
sax iyo qalad dalmar
su-aalii saddexaad eli weydii xaafadda deegaanka habre habre ee jawaabtii biyen weliba waa too sax صح لما دبعوا.
وانا لما دبعوا ده صح درتي هاور لما دبعوا هو ده ما دام انا استحالي لما دبعوا الكلام ما يبقاش يجيبه ها يا دقيقة يجيبه يا محسن اين كنت ويا ايو كنا يدنو انت حاضر.
لبقزو انت روك ده حكيت جوتا في الذكر القدس ساسني عاطي هاور
hallow waa beri ee
radio waa warsan
beri- waa beri in diyaar garooba su-aali afaraad ee tartanka uu ka dhinin kala nagdaasa su-aali lamaad oo biolojiye weli bandhiyaase satan sheeg meelo faylamku isu ku-ayey lafdhabarleyda dhammaan sagaalka faylam ee boqortooyada xayawaanka mar lamaad waa beri ee dhiga fura su-aale lamaad oo biolojiye weli bandhiyaase satan sheeg meelo faylam isu ku-ayey lafdhabarley dhammaan sagaalka faylam ee boqortooyada xayawaanka mar saddexaad waa beri dhiga fura sheeg meelo faylam isu ku-ayey lafdhabarley dhammaan sagaalka faylam ee boqortooyada xayawaanka jawaabta siin ku rajeen insha allah hallow waa beri ee
hello radio warsan jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ونوع ترتمياشا حافظ وبري سوالتي جوابتي دين السودين ويمن غلاتها سايلم كورداتا kanag
سايلم كورداتا sax iyo qalad guddiga
su-aalaas afaraad in la weydiiyey xaafadda waa beri ee jawaabtiiyo ku diyan weliba waa toos sax eh lama dhibco
اوكي بقري لقد بعد لقد بعد وحان يدين دي بصرة فرنسيكا بصرة لسا هاي جيركا تنكا وعد قولي وي قدوميا حافظة وابري آه hallow haabara ee هلو راديو رسل haabara ee diyaar garooba su-aali shanaad ee tartanka oo ka dhini kala nagdaasa su-aali koowaad oo chemistry e walendhiyaase satan sheeg wejiyaalka maatarka marlamaasinkanaway haabara ee waa chemistry sheeg wejiyada maatarka mar saddexaad sheeg wejiyada maatarka jawaabtaysan ku rajeen insha allah
Suuga tartanka barkaa ku gal baratanaa jaree Suuga tartanka barkaa ku gal baratanaa wal barki bajee dagaalku
hallow haabare هلو راديو رسل jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم حدينا أن ترتمياشا ديغان كحاورة اي سوالة جوابتي دين السودين ميبان ايضا دون دين لكويد سوليد غاز لكويد او معناها جيتا دريرة سوليد او معناها جيتا عدكة غاز او معناها جيتا خورة اما الناس لما تلين تشوف
sax iyo qalad guddiga
su-aali shanaad ee kimistriga hayta in la weydiiyey xaafadda haabare ee deegaanka haabara deegaanka haabare ee jawaabtiiyo ku diyan weliba waa toos sax eh lama dhibco lama dhibcood yaa habare lama dhibcood may basiinka dhiibayhe sheekh biyaadar lenka naga adan yaa meeshan asurunta dhalansara dibay hadda ku tawseerta faadasa wal ku yaga yaa maxsin مو في عبد غساي عن
hallow waa beri e هلو راديو رسل waa beri in diyaar garooba su-aali lixaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali lamaad oo chemistry e walindhiyaase satan sheeg lankii daaha ku qaadi kalgalka curiyaasha mar lamaad waa beri e dhaga fura su-aali lamaad oo chemistry e walindhiyaase satan sheeg lankii daaha ku rogi ama daaha ku qaadi kalgalka curiyaasha mar saddexaad waa beri su-aalo chemistry walendhiyaase satan sheeg lankii daaha ku rogi ama daaha ku qaadi kalgalka curiyaasha jawaabtasin ku rajaan insha allah
Aylu ko badine aylu ko badine been mal padayo ho wal barki bajee dagaalku
hallo waa beri
هلو راديو رسل jawaabta
بسم الله الرحمن الرحيم ان ونوع ترتمياشا حافظ وبريا ان سؤالتي جوابتي دي مسكبي لوي بن غلاطة ديمتري مندليف kanag
ديمتري مندليف sax iyo qalad guddiga
jawaabto iyo dhiibtii xaafadda waa beri ee weliba waa toos sax eh lama dhibco
Jacob.
yaa meeshan xaafada walaha nini waa saada hilib hilib ina ideela hanuuna maxaqii jii quraan ايه لما نبعد ميع Saxiix.
اوي وبري عاوضا واودان واودان واودان يا طولك لدان طولك هل نبعد معاي الجديد جاي قراشي حاجي تمام كو هل نبعد معاي الجديد جاي بس عصرت هلا يا اوكي وبري قول بجي الدنيا hallow haabara e هلو راديو رسل
habre ee dhiga fura su-aali toddobaad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali koowaad oo fiisiga saasinka dareerta waleendhihase satan saddexaabiye oo cabir shonashal ay lama oom shan oohom kanaba meelasay saddexaabiye oo cabir shoshal ay lama oohom konton shan oohom iyo siyeed oohom yo aniiska hirin si isbarbar e tamarkeydka isdheeraanshaha lamada gefin ee lamaanagana maybua afartun voltage hasaar danadhayaanka dhammarow caabiyo kasta iyo tamareedka marlamadasinka naga habara ee dhiga fura su-aalati koowaad oo fiisiga sewalendhiyaasa satan saddexaabiye oo cabirsho shalciyi lama oohom shan oohom iyo siyeed oohom yo aniiska hirin si isbarbar eh tamarkeydka isdheeraanshaha lamada giftin ee lamaanagana maybua afartun voltage hasaar danadhayaanka dhammarow caabiyo kasta iyo tamareedka mar saddexaad haabra ee su-aaluhu bakanaga waa fiisigis saddexaabiye oo cabirsho shalciyi lama oohom shan oohom iyo siyeed oohom yo aniska hirin si barbare ah tamarkeydka isdheeraanshaga lamada geftin ee lamaanagana mibwa afartun voltage hasaar danadhayaanka dhammarow caabiyo kasta iyo tamareedka jawaabta sin kula jeen insha allah
buga tartankaaalku
hallow haabare
hello radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim haddiinana tartamayaasha deegaanka haddiinana tartamayaasha deegaanka xaabare ee su-aalas jaabtay haddiina sideeni mid dhalaado doonta insha allah liboqol voltes
kanag jawaabta
leha boqol voltes
sax iyo qalad guddiga
jawaabta ay bixiyeen xaafadda haabare ee weliba waa to khalad eh
weeraha tagana hallow waa berye
haa raadiyo warsan jawaabta
bismillaahi raxmaani raxiim unoo ee tartamayaasha xaafadda waa beri su'aalisay jawaabkeediin iskudayn way banaqdaata two pointy five ambeer kanag
la two pointy five ambeer sax iyo qalad guddiga sidoo kale xaafadda waa beri ee yeena ma ku faa'iidaysan hallow weerow mikrofonka dhawaysay jawaabta jawaabta fiisigas ka tilamad ilan lidili meel oo kajaro lankadii yalli weydiisadema haye meel oo kajarhay aan marku what is physics horta what
jawaabta is physics Jawaabta.
physics eh wi- wiji
jacolay nawa faa'iidayso
This is, let's go. I'm from good. This This is the planet of woman.
waayahay guddiga
سؤالي كسويتان لما دي سف سؤالي كسويتان لما دي سف ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
su-aalii fiisigiska haytatii koowaade eli weydii xaafadda deegaanka ero haabare ee oon dhiyaasii saddex caabiye oo cabirjo useeye lama oohom shan oohom iyo siyeed oohom oo linis baa dhigi ama si- barbare linis baa dhigi tabarkeedsoona isdheeraadeen lama gifting iyo olamaanshoonagiisa iyo afartan voltage hataba hasaar danad hayaanka dhamaro kora caabiye kasta iyo awoodiis jawaabtooda nagadaase soddon iyo seddex ambeer kanag jawaabta jawaabta kanag soddon iyo seddex ambeer waayahay su-aalaha dareerta weliba laha haabare waa waa beri ee helo waa beri
haa radio warsan waa beri ee dhiga fura su-aalisiyedad ee tartanka uu ka dhini kala nagdaasa su-aali lamaad oo fiisigiisa weli bandhiyaasa satan sheeg magaaga lankii sharciga oo hom iyo xilligii uuse noolay mar lamaad kanagoy sheeg magaaga lankii sharciga sheeg magaaga sharciga oo hom iyo xilliga uuse noolay sheeg magaaga sharciga oohom iyo lan- xilligii usanoolay
aynu kuqadinay hoy aynu kuqadinay hoy buuga tartanka
hallow waa beri
haa radio warsan jawaabta
bismillaahi raxmaan raxiim wallahi tartamyaasha xaafaddu waa beri ah su-aalatay jawaabtiya hooska denaqadaasa george simon ohm kun todoba boqol sideetan sagaalkii ilaa iyo kun sideed boqol konton ee barga noolaay kanag
su-aala jawaabtiya marlamaad haduuna kanagna way banaqadaase george simon ohm kun todoba boqol sideetan sagaalkii ilaa kun sideed boqol konton ee barga noolaay sax iyo qalad dalmar jawaabtiyo dhiibeen xaafadda waa beri ee weliba waa toosax eh lama dhibco
sa ama lanki isbedele Bala, bala, bala, bala.
orgi orgi babal war wacawada madaxa qabka derbiga kor ha loo soo dhalaaliyo Ah, laba dhibcood oo weyn ta waxaa idin dhigaa laba xiskii hore hortiisa Ha? tan kale waxaa idinku dhigay samafon derbigeeda garaa idin dhigaya okay waa bari saga wanaagsan waayahay lamada xaafadood qadka kasii jareen su-aalogii dhexitaalka adeerni weliba kuureejiyey xuseen cadaan insha allah
mehdi xasan xusni eedeeda mahadsanta waa mehederney qaybta nasashada iyo dhaxtaalka dadweynaha su-aalo la kuweydiiyay su-aalaha soo runtiin ku kooyaan garbooda cultural association eedeedan ku mahadsanyiin ee dhegeystayaal kamay weydiiyaan su-aalo oo dhagan ah waana lam su-aal dhegeysta meel kofada inaad sheegta xubinta erinka usulwadaaga gaala haddaba dhegaysta meel koofada inaad ku jawaabta xubinta erinka usulwadaaga mase isku midka ka eeyin neefka gaala mayo
halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waayahay dhegeystahaas dhegwayni dhegeystayaal kale ayaa fursad siisan insha allah halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacii xaafadda
فردوسي سعد علي وعبد الوزير فردوس اسحاق علي حافظ دولي جير فردوس برامج الدركة
ها تفير هاي جوابته
فوز قوايسة قالي يريد مدادين
كنك
فوز قوايسة
قعدك قرنقات كنك
فوز قوايسة قالي يريد مدادين
صحي وهي هاي جوابته الصح من شاكنا بقستيال كلا يجان السيدونا هلو السلام عليكم ولا ما هي حافظة وهي هاي جوابته الصح من شاكنا بقستيال كلا يجان السيانا هلو السلام عليكم waaleykum salaam waraxmatullah magacii xaafadda
yaay cabdi deegaanka xaware
deegaanka awar barnaamijka darata
maasha allah sifay haya jawaabta
wala jawaabteedana sidee bay banagtaas qoorta
kanag
qoorta qoorta waayahay si sax ah ma sheegna jawaabta dhegeystaha kale gadambooy ee fursad isiyaan si su-aale lamaad oo mawduudi kalan halo assalaamu calaykum assalaamu calaykum calaykum salaam walaal magacii xaafadda
maxamed maxamuud aadan xaafadda digir
xaafadda digir barnaamijka dalarta
ay haye habaab
dibka
waayahay jawaabtaasi sax ma sheegna xusin haye
degeystayaalka runtii eedan dadaaleen waana iska daysho kamaasanyin su-aalihayti su-aala koowaad ee dhextaalka oo kamaybaaytay sheeg xubinta eranka isudhawadaaga naafka gaala maybwa tafasaarashada dhinaca daagooka markii lan fiiri maybwa xusnew tafasaarashada yaa isku dhawadaagan haddaanan gudagala dhegeystayaalka meel ku faday su-aalo lamaad oo lonkubahnya oo kenya ku jawaaba maybwa haddaba dhegaysta meel kofada inaad sheegta hubanta usalwadaaga erinka biniaadanka mayo sheeg hubanta erinka usalwadaaga biniaadamka dhegaysta sheeg hubanta usalwadaaga erinka biniaadamka
waayahay dhegaystaha kristian halo assalaamu calaykum waaya dhegaystahaas kukohi dhegaystayaalka kale iyo kusoo doonaa insha allah تلفون نمبر كده يذكر كان ولا هذا الكلام وأبر لي هل تضبط مع فرق في التضبط إبر إبر وتضبط إبر فرق في التضبط إبر إبر هلا السلام عليكم السلام عليكم ما هي حافظة دام في الدين تيان كابر برنامج كده دراسة هاي هورن جودي قال waayahay magaca saddexan kanag cabdifataax cabdifataax fadin maxamed deegaanka habar telefonka furaaga liw lixdun afartun sagaaliyo kow lixdun afartun sagaaliyo waayahay ciida maasabta jawaabtiisa saxda mushaarki meelaha ku dhawaan su-aalihii dhexdaalka wali abaalmarin ee guddiga insha allah loo kula xiriiri doono lamada xaafadooda xaqiijiya intii khadka diyaarkayiin in kale si su-aalwii kale aan baqaadna halo waa berye halo habare waayahay su-aalogii damba aan diyaar garooba wali aan walin weeraanaya abwaanada iyo nooba diyaariyi kale halo weerow halo weerow هلو جاكولا هلو دلمر وياهي سؤالها دررتا ولبا لها هابر ايه هلو هابر هلو رادي وردن
هابر ايه دقفرة سؤالي سقالات اه ترتنك اوكا ياسين كدررتا ولبا اندياسة ستان وان سؤالي كوة حسابيو sheeg magaaga lankii hakadari xisaabta jajab tumanlaga ah sheeg magaaga lankii hakadari xisaab jajab tobanlaha ama tumanlaga su-aalo sagaalaad haabara ee dhiga fura waa su-aalii kuwadoo xisaabe sheeg magaaga lankii hakadari xisaabta jijab tobanlaha ama tobanlaha jawaabta sangurajaan insha allah halo habare
helo radio warsan jawaabta بسم الله الرحمن الرحيم أبينا أنا ترتمي عشر ديغان كحابر إيه سؤال جاب جهلين سبين مبنى دونت إن شاء الله إيمانوال بن بلد
جوابتك هناك أديونا كنان إيمانوال بن بلد
صحيح قالت قدك
su-aali sagaalaad waana ee su-aali koowaad ee xisaab ili weydii deegaanka haabare ee jawaabtiyo biyan ma e toosax eh halo waa berye
Hello.
jawaabta Saadiya warkan.
jawaabta
En su'aal xiik abtadin isku day may banagdaasa. Ahmed Khan.
kanak
En su'aal jawaabtadin isku day way buaha Khan.
sax iyo qalad guddiga
su-aali habaalgaadi xaafadda ama deegaanka habara ee si ka faa'iidaysana un hor yaalla xaafadda waa beri eeyana ma ka faa'iidaysana weerow
ma jari manan kuwa kowdaasan iska bilaawe anaale dulka ugu furan hoosne jawaabta taag jawaabto tahmuunayteed fuugi
mudlikii weerainta jarti shee abdilii saabu
ama dhimir ya shee abdilii saabu haddanta jarti adaada ana roogi inta rogti adigu buuka ka dhawaaya ani dad kalebana shar kasoo intasa ka weeranaya jawaabtana shee abdilii saabu
jakoladin
معك وان جوابك معك
waayahay guddiga iyo ku sugaana su-aalaas jawaabtiya insha allah سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورتي كشافياتي قدق سؤالو ورسن ويبا سورتي كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
habara ee oo qiyaastii sheega magaagadankii hadda kariyo saabtida kolonaha waana habaalgaadi waa beri inka faa'iidaysa ku waajib mayba jawaabtan diyaase maybahay jamshiid bin masuud jamshiid bin masuud
waayahay su-aalaha dareerta weliba laha waa beri ee helo waa beri Hello, Radio Warsan.
waa beri dhaga fura su-aalii tumanaad ee tartanka uu ka dhinin kalena nagadaasa su-aalii lamaad oo xisaabe weliba dhiyaase satan sheeg awka xisaabta kalkalaaska mar lamaad sheeg awka xisaabta kalkalaaska mar saddexaad waa beri sheeg awka xisaabta kalkalooska jawaabta sinkura jeen insha allah
ay luquu badinay hoy ay luquu badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal wal barti bajeedagaalku
hallow waa beri e
Ha Radio Warsan.
jawaabta
بسم الله ونوع ترتمياشة حافظ وبرئة سوالتي جوابتها دي ونسكتين ويبان أغراسة جوتفريد ويلهام ليمبل kanak
جوتفريد سؤال جوابتي مرلمة هدي ونسكتين ويبان أغراسة جوتفريد ويلهام ليمبل sax iyo qalad guddiga
su-aali tumanaade eli weydiiyey xaafadda waa beri ee oon diyaasi sheega awka xisaabta kaalkoloska longorodaw jawaabtiyo ku biyeen weliba waa toos sax lama dhib ah
وبقول قوي عن انا بقول بكونها قوي عن لما يقعد وبري هل واحد يقول لي واه سيرسليها بالأوف تدر اوكي كان كان وراها دور يبي عبد السلام جيشا هل hallow وراته وبري hallow habre hallow hallow Hello, Radio Warsan.
habre e bliis niila dareera su-aala tumi koowaad ee tartanka uu ka dhiga anfura waana su-aala koowaad oo taariikhee weli indhiyaase satan sheeg magaagii hore ee lankasajari degmada jowhar ee shabeellaha dhexe habara ee su-aala tumi koowaad sheeg magaagii hore ee lankasajari degmada jowhar ee shabeellaha dhexe habara ee mar saddexaad sheeg magaagii hore ee lankasajari degmada jowhar jawaabta saan ku rajeyn insha allah halo habre halo wasan jawaabta bismillaahi araxmaan araxiim haddii lana tartamayaasha deegaanka habre ee su-aalaas jawaabtaya diinusku kenya meydanaadu doonta insha allah fiiloraas kanag
haddiiona kanagna fiiloraas sax iyo qalad guddiga
su-aalii timi i koowaad in la weydiiyey xaafadda deegaanka habar e oo hayti sheeg magaagii hore ee longoroday degmada jowhar jawaabtii oo ku dhiibeen weliba waa toosax eh lama dhibcood
haabare haabare lama dhibcood lama dhibcood maxay kura lanqulasaan dhiibe mayna in dhiibay he yaasir sheekh barkaan yaasinka dhiibe lama dhibcood masin ku dhunayaan
halo waa beri e
halo raadiyo warshada su-aal iyo tuma iyo lamaad ee tartanka uu kan diyaar garooba wali indhiyaase satan sheeg magaagii hore ee lankasajari degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waa beri dhigafura sheeg magaagii hore ee lankasajari degmada balcad ee shabeellaha dhexe mar saddexaad sheeg magaagii hore ee lankasajari degmada balcad jawaabta sankurajahan insha allah
Booga tartanka berkaa ku gal
halo waa beri e
halo raadiyo warsan jawaabta
unooya tartamayaasha xaafadda waa beri ee su-aalisay jawaabtay haddiina isku dayna magaagii hore oo linkatay degmada balcad iyo waybayaataa taytayley kanag
taytayley sax iyo qalad guddiga
su-aalii lamaad ee taariikhda haytay waana haytii su-aalii tumi i lamaad ee intiisu dareeri uu ka tartan aqaanoodkan u la weydiiyey xaafadda waa beri e oo haytii sheeg magaagii hore ee langoradaay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe jawaabtiyo ku biyeen toosax ee uu lama dhibcood
okay waa beri loorka waa buux sameeya hal dhibcood waxay ku dhimay doctor hashim oo laga helo berdaane farmashiga bukaanbile hal dhibcood waxay ku dhimay wariyaha barnaamijka daadinida waa muxudiin xusni mubaarak okay
mahadsanto jacola su-aal waray mubaarak mubaarak laakiin maalinka ee maalinka beeri
tartan aqaanaadka may ku weedi macna faham waaye
berdagidiina ishi mariyaasan hadalahay berdhameen
inta mara jari
jidina oo marna barku ku dhawmsa jaamac la gooridow haye ya maraja liber la miyo mari taasna akhaanadka maraya barnaamijka nin dhamaaday ankeedsaday ya ankeedsaday kowdhe maya barnaamijka nin dhamaaday jiirikii qowda ay dadka guri jaray dalka hadda banaanka la koy
hidan dhikada
waayo haye su-aalaha daraad waliba laha haabare ee halow haabare haabara dhiga fura su-aal tumi saddexaad ee tartanka uu ka yahsiinka daraarta waana su-aal juquraafi ow walin dhiyaase satan sheeg soohunta shal dhiibiyaasa qaaradda afrika iyo qaaradda eshiya mar lamaad haabara dhiga fura sheeg soohdinta shal qiibiyaasa qaaradda afrika iyo qaaradda eshiya mar saddexaad su-aalo juqraafiyo sheeg soohdinta shalqeybiyaasa qaaradda afrika iyo qaaradda eshiya jawaabta sinkurajehan insha allah halo habare هلو راديو وخد جوابته بسم الله الرحمن الرحيم عدين في الدين جلس جوابتي إن شاء الله عميدا أقدر دونتي كنال السويس كنك
كنال السويس صح iyo qalad dalmar
su-aalii turihii saddexaad waana haydii su-aalii koowaad ee juqraafi hayti waana la weydiiyey xaafadda deegaanka horseed dacdooyinka abar deegaanka haabare ee waana andhiyaasi sheega soohodinta shalgiibayaasha qaaradda afrika iyo aasiya jawabtii ku diiran weliba wato sax eh lama dhibco
لما تبعد يا هابر لكن I'm just feeling كان هذا الأولاد وإداري ميكو لما تبعد ميكا سنجديو يا سر شيخ بركان لما تبعد ميكا نومر دونسن وان ده ده ليس هو ilaalay waa birinta wallahi herbayaw hallo waa beri
hello raadi warkan su-aalinka damboyti ee tartanka uu ka dhigaan fura oo nagdaasa su-aali tumiy afaraad waana tilamaad oo juqraafi e walin dhiyaase setan sheeg qaaradda shileediye oo maraayan saddex xariiqood oo shal e kow dhulbaraga lama kuleelaga waqooyi iyo kuleelaga koonfureed marslamaad waa beri dhiga fura kow waa sheeg qaaradda shaleediye ee maraayan saddex xariiqood oo shal e kow dhulbaraga lama kuleelaga waqooyi saddi kuleelaga afaraad mar saddexaad waa beri sheeg qaaradda shaleediye ee maraayan saddex xariiqood oo shal e kow dhulbaraga lama kuleelaga waqooyi saddi kuleelaga koonfureed jawaabta sinqajeen insha allah
hayl qoqbadinay hood hayl qoqbadinay hood duuga tartalka wal barki bajeedagaalku
hallo waa beri hello radio jawaabta
bismillahi raxmaani raxiim unooya tartamayaasha xaafadda waa beriga su-aalatay jawaabtay haddiin isku dayn webanagdaase qaaradda afrika kanag
su-aala jawaabtay haddiin isku dayn marlamaad webanagdaase qaaradda afrika sax iyo qalad dalmar
su-aalii tumii afaraad waana haytii su-aalii lamaad oo juqraafiya waana la weydiiyey xaafadda waa beri ee waana indhiyaasi sheega qaaradda shaleediya iyo maraayaan saddex xariiqi mood oshal ee dhulbaraha lama kuleelaha waqooyi sade kuleelaha koofureed jawaabtiyo ku biyeen weliba wato sax eh lama dhibcood
okay waagahay hadhibcood waxaa idinku dhiibay waxaan idiin dhigay labaxiskii hore ka dhibcoodna waxaa idinku dhiibay weriyaha gaarka ah waa wake waa mukhtaar dalmar okay
waayahay su-aaluga meele ka dhammaadeen labada xaafadood khadkan kasii jiraan guddiga ilaa natiijada ku sheegow wala ku wareejiyey weero iyo dalmar dalmare wuu ka barnaamij marti keeta
horta barnaamijka leeday
su-aalonin dhammaadeen su-aalogitami afartama isweydiin dhammaadeen yo xafado qarka ka jaraan balanteeda hadeeri haa weero weero sadde su-aal oo baas ay horta dhawaaw barnaamij marti keeta maa ha marti ka ahaa wali baa ka dhawaaday weero oo ana saddex su-aalka weerara waana saa ka dhawaada weerow waliba faday saddex su-aal ini aan ku weydii waana barnaamijka aan uu ku kuqiib galoohay marka inka horeytiyo intaan warsa roogaan barnaamijka waa kuqiib gala kow weerow bideela le taa maya
taa koore in fiiri madigi bedeeladii goonka heelagud goonka ah ameeka galli ama ka gali bidee ma bilihii ama waqtiga warsaada
markhaati haba bilaabay ma adii abwaan jaakoore iibin سؤال مورد ليس سؤال هذا ولا سؤال سؤال لما سؤال لما تعني هذا حتي هوري كويدي هانك الدبك يعني تلمد ولي بوا وير ولي فدي دبك إذا إذا مقاعد كساعة hata markii aana tilmaamo fadaw markii aana tilmaamo fadaw langni iilisuniya ilay abwaan weero magorodaayo in tilmaan oo b r si anakii tilmaam wali koofaday oo bulshada in aan sharaxdo sida aad cunag dilan walaray intuu muuqaaga qanciyo maqalkaaga ma qanciyointiiba maadka qancii koro yaa maadka intiisa qancii koro magaaga ma qanciya oo len weero markii la yara lagtisto laga sawirade laga ma sawirade ha adaata markun adag tilmaan isku bi teleefon ay kala hadalay taada makii la roogaya sida in aragdi leen sheeg maalan kii oo kuwar sharaxaad ku bidbo
ka sheekeera sida haddii aragay leen sheegata teleefon ay kala hadalay jooga walilaray afdhaw min adigaa leeray
weeru may badlan dheer huugle lamalafaade tantareedka fadheeda sanquroor yalyaabasa gaduudu bacdlama kuusi marow weerad maanaa hoog gartiisahayawate biskan usgaado may balataa khamiis cad ee oo macnaha bakistaanka ee yag aade ama gaduud yag aade tayr ee saardeelaabi boqortaada gooblaha waana idimawaana ida ahaa tintina meeru tintina meeru ha rastadii maraa doriyada ka fadhiya gerharyadaelata oo heeryad ay sheega
sandheer ha bahaluku yaa jaakool inta astaamood is sheegidii weerow liya
weerow leymay ma gey gey ayaa waydayaa langaaba no suuradle
hawse dheere beeray
langaaba no suuradle weerow maya langaaba no bilaarto yarle langaaba no hindiwin langaaba no burbaati eh lankifeedo balidheeho allahuma tacam gaduudanaante
maarin waan hoog badan ana baado miisiinka baafado hoog horta wal iskaray aydii weydiina in isku weydiido badanaana luus hanua ame ha sida dhuwi afar dhuwi kuyana maku kaao
adigeekaada iskoolka dhikadaasi iskoolka markii la roogo ogdaa galaas walba kaaba galaasa ley foomastara ley ada hooba laku weydiini oo galaaskii ada dhikadaasi kaaba galaas iyo sheek hooba laka era si era fadhi weliba galaaskii inka damboy foonfoorka foonfoorka kaab galaaskay may bahay khees yahay oo hadda ruuga ee nairobi xaafadan wadwaadaagnu deginaay jarmalka baseeday jarmalka seeday intiisa nama in sheegnaa nairobi ku ogaay ha yaa wadwaagahay kheesa leerahay kaab galaaskay usii hay tibnano dheelay ha
ay kale ay kale formasterkii ka
oo galaaskii le ha ilan macalin walba galaasa formasterku ay ogda
macalimiintu ha lakin galaaska kiin xukumahay formasterka
mukhtaar oo physics nin dhagaay waan ahay maamulaha iskoolkan ahay
waayahay eedamaasantiin jawaabtii iyo xuseen kurejaan insha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طبعا بلشوين تميل كستيون الهريرا إذ أنك هم بليان ملنا همين فيل رمضان كريم رمضان مبارك وهمينكي سدحات ترتان أقوانات كوريكشي لما اتنين سعودة وأنا كترت معيان xaafada magaalada baydhabo runtii eedaa maha muujiyaana juhdi iyo aqoon heer sare ah waana ka mahadsanyihin lamada xaafadood oo ka tartameen haabara a iyo waa beri a runtii oo ka kaalmayb waa oo kowacdara dhikan tartamyaalka xaafado haabara a iyo waa beri a waa tartan horeyna nin aragna horeyna hanin kamarna hamiinadii tartanka nin socday ee biluun barakaysanayta ee ramadaan intiisu bilaawaday ma era korne tartankii dhex insheegada wax ku oolka hayay ooyo habandhikeen xaafado oo ka tartamayeen runtii waa hamiin eed i eed xasuus ninkumadamo waayo ma eragahayna natiijada markan dejiyaani ustaad dalmarow xaafad todobadii su-aalood la weydiiyey bise saxay aan ku wada jawaabtay sadahan in socota unu natiijadii ka bayaani doono hab ilaahay raali ka nagada waa meel erg hore tartan cilmiyaadkii aan ka faylahay oo ku dhihi idaacadda ebitsha iyada aan ka mahadsanyiin tartamyaalkaasi guud ahaan intan ku mahadnagay maamulkii iyo shaqaalaha anoo aan shal saaran idaacadda raadiyo warsan iyo majaajilistayaasha iyo adoo oo ka barnaamijkan idinku cusuba martaninka ah ustaad dalmar iyadaan mahadsantaha dhawaaw micronton ku mahadnagay jaamacadda sadaha garlaanta ee su-aalo iyo jawaabasho ahnayn ku mirad dhaliyeen jaamacadda koonfurta soomaaliya may kaloo mahad mudana shirkadda isgaarsiinta hormud telecom oo noo saaciday dhinaga samakaarka iyo idaacadda radio warsan oo sanadkii saddexaad nintaaba gariiday masaniin fududayd iyanuuna ku oobana tarta aqooneedkii bilo barakaysanahayta ramadaan oona lanqowdaay xaafado shir duwan ee magaalada baydhabo ku dhisan may mahad ballaaran hawada an marsiyay dhammaan taabageliyaasha barnaamijkan oo fangarayahaya guud ahaan walaalaha garab walaalmayba lahaa hambalyo hambalyo hambalyo hamiin faydlo ramadaan mubaarak kulligiin idaan mahadsantiin anta stuudiyaha iyo kala sugan iyo anta social mediaha noola socotay kulligiin may basan lahaa ha dhowaada haddii aanan sii gudagal dhinaca natiijada oo ka tartanka oo ka kangamayba tartamay xaafadda waa beri ah iyo deegaanka haabara ee haddaanan ka bilaabo dhibco mase natiijadii oo la kooyan deegaanka haabara ee deegaanka haabara ee sida caadada nin haytayba may baxag aan la haayana ini lu weydi su-aalo deeraantadaba su-aalood meeliyo se saxa aan ku jawaabeen su-aalogi todobada haytay oo xagga aan la haayaan lu weydii shan su-aalood ku mid ah ooyo la kooyan tuman dhibcood meelasoyo nasiib wanaag iyo aan ku helna oo ka kan walfaa'iidaysi oo ha haleel marti xaafadda waa beri ee deegaanka haawara ee guutaameyla kooyana tuman dhibcod haddii aanan gudagal dhinaca kale ee dhigsho mase cagsisho ha ka horjeedi oo kala tartamaan walaalasho waa beri ee ooyoona oo ka hamuujiyaan waa cadaro la yaab leh tartanka anti socdina wal horlan ariga an hayna yaa runtii mayba oo kiyoona xag an lahayn in la warsado istaadal marow todoba su-aalood meeliyose saxa aan ku wada jawaabeen todobadii su-aalood la weydiiyaba ooyo kula koomin lama lama dhibcood hoblaska darona dhibcoosho nagadaan tumi afar dhibcood nasiib wanaag xaafadda waa beri ee iyoona manweeldhana inayoo ku faa'iidaysadaan su-aalaha ku fokata walaalasho haawara ee ooyo ku faa'iidaysan lan hordhaki ku noogeen ma ku faa'iidaysana guud ahaan iyoona maybasaska la kooyana todobadii su-aalood oo sida nadiifka ayoo aan ku jawaabadaan tumi afar dhibcood tartanka oo kamayba guurli kara tahay tartamyaalka xaafadda waa beri ee ooyo shan dhadan tumi afar haawara ee na oo la koyta tuman dhibcood guurlimay basaaska la hooyadeena waa beri ee eed iyo eed ayaan ka mahadsiiyeen tartamyaalka
jakole jakola uu ka horta aan stuudiyaha banaangiga ku dhugunsada jaray laakiin uu ka burura ka dari
waayahay lamada xaafadood eedaa mahadsanyiin haabara ee iyo waa beri marka hore min sikanayaalaya siye darenshoy oo muujiyaan walin weeray waa beri halo waa beri
halo
waa beri hadhowaada barnaamijka kugeyni fadan drenking eh
ha bismillahi irrahmaan irraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah bacda intood baan ku mahadceliyanaha dhammaan intii oo barnaamijkan daadiyayaashii barnaamijka yaantan ku mahadceliyana iyo taageeradanuguin jacola yaantanku sunan ku mahadceliyana intana wayba haddana ku salaamay macalinkay dalmaranta ku salaama iyo dhammaan daadiyayaasha barnaamijka iyo ustaad mukhtaar aan ku salaamay sun barnaamijka gacanweyn ku jaysaday iyo meelahay dhammaan ardadii aan iskula qayb qaadadaani yaan ku salaamay dhammaantiyo walaalyaalkayna meelahay yoonan hambalyeeya because guuli lama qofku maku wasalyaasa ununa inkastoo tartamayaal layahayni arday meedan iskafoyta layahaydi walaalyaalkana waylanaha hadiisin hadda guulaysataan meedan iskaraabtan horaniskii guulaysada doontaan insha allah marka barnaamijkan meelaha kagaabsadana way kale haddana ku salaamay gudoomiyaha xaafaddu waa beri
eeda mahadsantiin wali hadhowaayay haabare halo haabare
helo raadi warsan haabare hadhowaada bismillahi raxmaan raxiim haddiinana tartamayaasha deegaanka xaabare ee eedaan dhowna maydaan hambaliyayna walaalagan waa beri ee oo ku guulus nasiibka saacidi oo anwaalda kenya oo ku guulaysata meesha warshada horeybay unkudhawaajiyeen mise waa beeta una guurin ama xukunkooda fulfiliyaan ama wankooda soodiyaana marka maadaama ookiyo guulo iyo raqi ankaxambalyeen iyo guulaysadana guulaysana ay booskumida nimeetoona macanugiina minsuubiyaasha guulona maaragna keliya xaafad oo lon qorsheeyay mise la kasharigalay madarsa horay haddiinu aan guulaysan uu kuwalna guulaysadi ka ganacsina marka yoonan hambalyeen daadiyaasha barnaamijkana may boosado wanaagga badan iyo barnaamijka daadiyaan waqtiya ingliyaan inkama hadnagaana dhammaan taageerayaasha xaabara eena may ballaxa anka kuursatan alhamingu gore may balluqsiyaaba in guulooyin fara badan aan socdan marba nisbiisanyo laha koox kasta guulaysatana may bu ahaa koox iyo kufaylatana male laakiin nasiib iyo meelon jala may baan kahambalyeen guuliyu ku diiran beriyae السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله رمضان كريم لما المسلمين قبل كسر وعليكم السلام إذا ما سنتين هابرة يوابري دل مرحمين دنباي
horta kolka hore mayba ciidanka mahadnaqee lamaada xaafadoodta tartankii uu ku yaha bandhigeen isili sidiiyo aragtidii oon cabireen markii tartanka ha dhamaaday natiijadana walaalkan xuseen uusoo ka dhawaaqi sida asluubkii iyo weliba qayimkale xishoodkii ixtiraamkale yoon hadalen ciidanku mahadnaqaana cilmigii oha baradeenna maxal xusuulku lagu fadaaya walihaay sidii oon hadalen ilan cilmiga waliba walbedela u masdanta biniaadanka walarey education change the attitude marka onkumadnaqaana walinba haaya tartankana ku eedariir xaqiiqadii haay tartan aqoon iyo cilmo ka dheehan gruupkan b oo koolamada kooxood oo tartameen hoobasaas ka dhammaadeen hamiin dambe ciyaar ee dhinkakan yaa wali dhexmara doonte xaafado ideeda b iyo weliba howlwadaag b taasoo ana iyo weliba tiimka kiga isla jarnugnu ku sugaan inay bandhigi doonaan toolamide tii oo ku dhiibi waliba dheeli doone ideeda b iyo weliba howlwadaag b insha allahu taala guud ahaan barnaamijkii tartanka iyo jadwalkii idaacaddaba inta ka dhoni ayadoo qur-aanka kariimka ee qoolka ilaahay
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين